habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo talaada ah bisha maarsana waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aan idinku hayo idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qaxootiga yukrain oo weli ku soo qulqulaya qaybo ka mida yurubta iyadooo la sheegayo in waxoogaa horumara laga gaaray wadahadallada ruushka iyo yukrain maanta ay ku yeesheen waddanka turkiga
wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo ka helayo waxa uu xaq u leeyahay in shaqa lala raadiyo waxa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka waddanka denmark u dhashay
sidoo kale waxaannu idiin haynaa waraysi ku saabsan amniga doorashada soomaaliya kadib weeraradii ururka al-shabaab ee dhowaan dhacay haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhammaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya waxayla tahay dowdhac kuma dhici karo haddiise ay noqoto mid la siyaasadeenaayo ama ama lagu dabaqaayo fikradaha siyaasadoo kala duwan ama danaha gaarka ah colaysha keeni kartaa xaaladda amni darada
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunida marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan toddoba qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday khadka tareenka waddanka nigeria kadib markii rag hubaysan ay bam ku qarxiyeen waddada kadibna ay rasaas ku fureen tareen hakadka uu ku yimid sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka talaadadan maanta weerarkii habeenkii isniinta lagu qaaday tareen isku xira caasimadda abuuje iyo magaalada kaduna waqooyi galbeed ayaa sii xoojiyey rabshadaha sii kordhaya ee gobolka kuwaasoo ay geysanayaan kooxo dembiilayaala oo gudaha burcad looga yaqaano ku dhowaad sagaal boqol iyo toddobaatan qof oo rakaaba ayaa saarnaa tareenka markii dablaydu ay qarxiyeen waddada oo ay bilaabeen inay rasaas ooda kaga rogaan gawaarida tareenka ka hor inta aysan ciidanku soo gaarin sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga labo ilo caafimaada oo ku sugan isbitaalka la yidhaahdo afar iyo afartan army reference hosbital ee magaalada kaduna ayaa sheegay in toddoba ka mida meydka dadkii ku dhintay weerarkaasi ay ku jiraan isbitaalka kuwaasoo ay wehliyaan laba iyo labaatan qof oo dhaawaca mid ka mid a ilaalada tareenka ayaa sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka a f p in toddoba qof ay dhinteen oo ay ku jiraan laba ka mida shaqaalaha nadaafadda oo iyagu tareenka saarnaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa talaadadan maanta sheegay isaga oo ku sugan magaalada rabaad ee waddanka morocco in dalkiisu uu weli shaki ka qabo in ruushka ay dhab ka tahay wadaxaajoodka uu kula jiro ukrain hadalkan ayuu sheegay wax yar un kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in horumar laga gaaray wadahadallada uu turkigu martigelinayo ma arag wax calaamad ah oo muujinaya in arrimuhu ay u socdaan si wax ku oola sababtoo ammaanu arag tilmaamo dhaba belinkan ayaa ka sheegay shir jaraa'ida oo ku qabtay rabaad halkaasoo uu ku joogo booqasho rasmiya hadalka blinten ayaa blinken aan idhaahdee ayaa daba socda war dowladda ruushku ay ku sheegtay inay go'aan ku gaartay in si weyn ay u dhinto dhaqdhaqaaqyada militaria ay ka wado agagaarka kiyef iyo weliba jernihef ee dalkaasi ukrain wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee turkiga iyo ukrain ee ka dhacay magaalada istanbul ee waddankaasi turkiga sarkaalkan oo la yidhaahdo alexander fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah wadahadallo kale in ay dhacaan guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga ruushku ay ku noqdaan moscow fomin ayaa sidaasi yidhi xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka ukrain ayaa sheegay in kiyef ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda kaas oo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka ruushka iyo ukrain ee istanbul waxaan rabnaa hanaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqeeyaan si la mida cutubka shanaad ee cahdiga neto xitaa waxa uu yiri amaba sidaasi waxaa yiri wadaxaajooda ukrain ka socda oo la yidhaahdo david arakhamiya waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si foolka foola ay u kulmaan putin iyo weliba zelenski fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halka aad wararkaasi ka dhegaysanayseen kana daawanayseen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna ee ukrain iyo ruushka ayaa bilaabay wareeg cusub oo wadahadal nabadeeda oo ka dhacaya wadanka turkiga kaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro duulaanka uu ruushku ku qaaday wadankaasi ukrain milatariga ruushka ayaa sheegay in ay joojin doonaan howlgallada ka socda agagaarka caasimada kiyef iyo waqooyiga magaalada kharniyef warbixin ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan
ku-xigeenka gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegay in tallaabadan ay uga dan leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalka lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka sidoo kale salaasada maanta ah wasiirka difaaca ruushka ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay diiradda saari doonaan deegaanka dombash oo ay ku jiraan gobollada ka go-ay ukrain ee luhansk iyo donesk waxaana uu sheegay in moscow ay si weyn u dhammaystirtay marxaladii ugu horreysay ee howlgalkeeda militari ee gaarka ah oo ay ku jirto hoosu dhigidda awoodda militari ee ukrain madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa gobolada bariga ukrain ee lohansk iyo donesk u aqoonsaday dowlado madax bannaan maalmo ka hor intii aanu bilaabin duulaanka uu ku qaaday ukrain afar iyo labaatankii februari isagoo ku sugan istanbul madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa u sheegay ergada wadahadalka uga qayb qaadanaysa ukrain iyo ruushka ka hor intaanu bilaabin wadahadalku in ay ku xiran tahay labada dhinac inay gaadhaan heshiis la taaban karo oo joojiya masiibadan sida uu hadalka u dhigay kaaliyaha madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen qodobada xabad joojinta suurtagalka ah inta lagu guda jiro wadahadalada salaasada maanta oo lagu daray damaanad qaadyada ammaanka caalamiga ee ukrain wadahadaladan ayaa la filayaa inay dib u bilaabmaan birinta oo arbaca ah wadahadalada waxaa ka qayb galay maalqabeenka ruushka u dhashay ee roman abramovich kaas oo sida wararka qaar ay sheegayaan lagu arkay calaamado muujinaya in la sumeeyey isaga iyo ugu yaraan laba xubnood oo sare oo ka tirsan kooxda ukrain kadib kulan ka dhacay kiyev horaantii bishan laakiin afhayeenka kremlinka dimitri beskov ayaa sheegay in abramovich uu ka qaybgalayo wadahadaladan salaasada si aan rasmi ahaynna uga qayb qaadanayo beskov ayaa sheegay in wararka sheegaya in abramovich iyo labada kale la sumeeyey ay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay dacayadaha ay bilaabeen wadamada reer galbeedku intay wadahadaladu ka socdeen istanbul ayaa duqaymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha ruushka waxa ay ku garaaceen dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaalada dekadda ee ukrain ee mayakulov iyadoo ugu yaraan sideed qof ay ku xaniban yihiin burburka dhismahaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain ayaa fariin muuqaal ah oo lasoo dhigay barta bulshada ee telegram ku sheegtay in marinada bini'aantinimo ee looga daadguraynayo dadka rayidka ee ku nool gobollada ay colaaduhu ka jiraan ay furmeen kadib maalin hakad ah oo ku saabsan waxa ay kiyev ugu yeedhay daandaansiga ruushka
weli isla wararka ruushka iyo qaxootiga wadankaasi ka cararaya ayaynu ku jirnaaye wadanka denmark ayaa sheegay in qaxooti gaaraya afar iyo toban kun oo reer ukraina ay soo gaareen dalkaasi iyada oo shaacisay maba sida ay shaacisay waaxda socdaalka ee dalka denmark denmark ayaa si weyn loogu dhaliilaa in dalkeeda ay horey uga musaafurisay qaxooti ka soo cararay dalal ay ka mid yihiin suuriya afghanistan iyo weliba soomaaliya haddaba wariyaha v o eda ee qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefonka waxa uu kula xiriiray maxamed amiin siyaad cabdi tafatiriyaha raadiyo hormuud ee dalka denmark oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee copenhagen si uu faahfaahin uga bixiyo qaxootigaasi reer ukrain ee soo gaaray wadanka denmark
walaal ridwan waad mahadsan tahay tirada qaxoontiga kasoo jeeda wadanka ukrain ee soo galay wadanka denmark maalinba maalinta ka dambeysa wuu sii kordhayaa sida uu usoo kordhayo dalalka kale ee qaaradda yuruba maadaama dagaalkii weli socdo dadka soo qaxayana maalin walba ay qulqulayaan marka warkii ugu dambeeya ee caawa sagaalkii fiidnimo telefishinka koobaad ee wadanka denmark uu baahiyey tirada guud ee qaxoontiga reer ukrain ee codsaday in la siiyo magangelya doonka waxa weeyaan afar iyo toban kun oo qof sida uu sheegay wasiirka qalabixinta ama integrationka iyo ajanabiga matia tasfaye waxa ay denmark rajaynaysaa inay qaadato tiro qaxoonti ah oo gaadhaysa boqol kun oo qof taas oo sida uu sheegay ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo dagaalkii labaad ee dunida waayahay maxamed sidee marka looga arkaa denmark go-aankan iyadoo weliba si weyn loogu eedeeyo dalka in cunsurinimo uu kula dhaqmo qaxootiga kasoo jeeda dalalka islaamka ee colaaduhu ay ka jiraan wadankani denmark waxaa looga arkaa sida dad fara badan oo dunida ku nooli hadda ay arkeen gaar ahaan inta qaaradda yurub ku nooli ay dareentay waxa wadankani uu u muujiyey yacnihii dhaqan aanaan hore u arag intii aan ku noolaa waddankani denmark oo ka badan siddeed iyo labaatan sano maadaama oo aanaan arag sababtuna waxa weeye dadkan waxaa loo muujiyey gacanfurnaan ka duwan tii loo muujin jiray qaxoontigii hore oo dhan taasoo hadda aan ku sifayn karno oo qura dad u yimid walaalahood oo kale waxaa dalka uu u sameeyey baarlamaanka wadanka denmark wuu fadhiistay waxaa layidhi dadkan waxay looga baahan yihiin soo dhoweyn ka duwan tii aynu u samayn jirnay dadka dhibtoon ee magangelyadoonka sida awgeed si aynu taa u samayno sharciga denmark waxaynu u baahannahay in aynu qaxoontiga reer ukrain u samayno sharci ama xeer iyaga oo qura khuseeya wuxuu xaq u leeyahay in la meel la dejiyo wuxuu xaq u leeyahay in iskuul la siiyo wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacagta kaalmada ah inta uu shaqo ka helayo waxa uu xaq u leeyahay in shaqa lala raadiyo waxa sidoo kale uu xaq u leeyahay wax kasta oo uu leeyahay qofka wadanka denmark u dhashay dadka denmark marka waxay u muujiyeen simbati aada u ballaaran waxaa loo sameeyey lacag ururin ballaaran oo la ururiye lacagtii abid ugu badnayd ee wadanka denmark uu ururiyo dad qaxoonti ah taasoo gaadhaysa hal bilyan oo karon gaadhaysa marka waxa weeyaan runtii wax annaka laftigayga mucjiso nagu noqotay oo aanaan arag oo yacnihii aanaan weli gobonimo iyo soo dhoweyn iyo gacmo furaan cid sidaas la mid ah oo loo sameeya aanaan arag annaka qurana maaha waxa laga yaabaa in dhammaan dadka ku nool dalalka reer galbeedku ay arrintaasoo kale arkeen marka dadkaasi waxa weeyaan dad dalkooda yimid oo kale umay maanta ka dhigan yihiin hadda iskuulladii baa u diyaargaroobaya oo layidhi carruurtoodu laga bilaabo maalinta koowaad ee dalkii maadaama waa in iskuullada ay yimaadaan waxaa dabadeeta hadda la kala la'yahay oo la diyaarinaya in iskuullada laga furo kalaas ama macalimiin khaas oo afkooda fahmaya oo markaa ka caawiya si isu fahmi lahaayeen ama turjubaano si isu fahmi lahaayeen macallinka daynishka haddii intay afka ka baranayaan daynishka kaasi waxa uu ahaa maxamed amiin siyaad cabdi oo ah tafatiraha reediyo hormuud oo ku yaala waddanka denmark waxa uu u warramayey wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli weli halkaasi aad naga daawanaysaan nagana dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore al-shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee muqdisho iyo magaalada beledweyne kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan konton qof weerarada al-shabaab ayaa imanaya xili doorashada guddoonka baarlamanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambaysaba loo diyaargaroobayo haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle weydiiyey cismaan muxyidiin shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya
arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaaci dadka soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mar kastaba dibudhac ku imaan karo doorashooyinka balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro in lagula xisaabtamana la helo in doorashooyinka la dhamaystiri kara ayaan aaminsannahay oo dibudhac dambe aan loo baahnayn runtii dib udacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku siiridayay dadka soomaaliyeed oo runtii aada moodda inay dowladnimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso marka si taa loo ilaaliyo aaday muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaato la dhammaystiro arrimahan amnigana oo runtii hadda aada moodid in isu soo tarayaan abadarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidhiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan mataqaanaa wada shaqayn jirin taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii welwelkeeda leh maxaad kala jeedaa amniga amniga arrintiisa yaa isku haysta maxaad kala jeedaa meeshaas maydda waxaan waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka aheed oo lagala xiriirana ama lagala xisaabtamana aysan jirin tan labaad waxaan arkaynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahana uu dhinaciisa kulamo qaadanayo prime ministerkana kulamo qaadanayo waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka marka si taa looga baxo waxaa aada muhiim u ah maaragta in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro waxaan ogsooneyn amniga doorashada in prime ministerka lagu wareejiye taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin mas-uuliyaddana ay noqota mid lagula xisaabtamo markaas waan gartay markaad fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqayntoodu ay aysan jirin ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabeynta doorashada walahi aniga horta wada mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaan lahayd amniga haddii ahaan lahayd dhaqaalihii dalka haddii ahaan lahayd arrimihii adeegii bulshada loo haayay waxaasoo dhan ayay mar kastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed waana mid mar kasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku salaysan mas-uuliyad maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo wax loo qabtala waa bulshada soomaaliya shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan oo sii socdo khilaafyo siyaasadeed oo sii socdo oo intaba aan ku salaysnayn dan caana oo ku salaysan dan gaara marka arrimahaasito runtii aadaan walaac ugu qabnaa waana wax culays keeni karo maxaa idinla gudbaan xilligan kulamaad la qaadateen hogaanka is aragteen wakiilada beesha caalamka bulsharidan la kulanteen halka hadda muxuu ku jiraa doorashaduna abriil afar iyo tobankeeda guddigu sheegeen in in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada marka maxay idinla taha hadda walaa runtii annaga waxay inala tahay xalka in maaragta arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhab ah laga gaaro markii ugu yar tahay in laga midoobo dhamaystirka doorashooyinka in laga midoobo oo ay doorashooyinka markaa ay noqdaan kuwa ku dhammaado si jawi nabadeed dadkuna ayna dhibaato kasoo gaarin waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday beledweyn oo runtii dadkaas reer beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco ama ama dayacnaan intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno si looga waantoobana waxaa muhiim ah in mar kastaba mas-uuliyadna ay jirto layskala xilsaaro mas-uuliyadda maaragta sida ay ugu guda lahaa amni daradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado
haddii uu jiro ka go-naansho gudasho waajib ku aadan dhamaystirka doorashooyinka dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminayo waxay la tahay dib udhac kuma dhici karo haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeynayo ama ama lagu dabaqayo fikraha siyaasadoo kala duwan ama danaha gaarka ah runtii colaysay keeni kartaa xaaladda amni darada
kaasi waxa uu ahaa cismaan muxidiin shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliya waxa uu u waramayey wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle halka aad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana kismaayo kulan lagu xusayey looguna ducaynayay marxuum xildhibaan aamina maxamed cabdi oo dhowaan qarax lagula eegtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo kulanka waxaa kasoo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya ee dooran iyo weliba mas-uuliyiin ka socota maamulka jubbaland iyo xubno matalayay ururada bulshada rayidka sida uu warbixintan ku faahfaahinayo waryaheenna aadan maxamed salaad
ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban ka soo jeedisay faadumo aadan kateela gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose iyo ugaas cumar xiirey oo ka mida dhaqanka gobolka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya walaasheenna waxaan leeya ilaahay u naxariisto janatul fardoosi ilaahay guriga ooga dhiso haddaan nahay gabdhihii reer jubbaland waxayna xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay inay haweenka soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenkay ka hadli jirtay waxaan leenahay walaasheen aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda balse aatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay ilaahay u naxariiso gacan xaqdaran baa dishay geerida halkaa ka dhacday gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa ee meesha ku dhammaaday geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirararka soomaali ka mida oo jabay buu ahaa say ummaddu u saamaysay marka labaad qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aada u weyn waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dadka halkaa ku dhammaaday oo ay aamino xildhibaan ex xildhibaandhibe waa marxuumad maanta ay ugu taytal weyneyd ummadda soomaaliyeed samar iimaan allaha ka siiyo xildhibaan cismaan xuseen bistoolo oo ka mida mudanayaashii hore ee baarlamaanka jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada aamina waxaana uu sheegay laga gudbo gabadha aan u ducayno walaasheenna ah gardadara lagu dilo laakiin xaqiiqda waxay imaan doontaa reer jubbaland haddaan nahay gabadhaa inaan xaqeeda aanan laga harin haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda anoo afkooda ku hadlaya inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii waayo soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay aamino maxamed cabdi xildhibaanada allah u naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lamagalay bay ahayd markii gaariga ninka uu isku qarxiyey kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday gaari kalaa loogu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada beledweyne horteeda lagu qarxiyey waayo waa fal la soo maleegay wixii soo maleegayn waa la yaqaana soomaalina waa istaqaana annaga markaa anoo maanta aan u imaanay inaan u ducayno xildhibaanad aamino mana ka harayno dilka aamino iyo gabadhii ka horreysay ee nolol iyo geeri lala-ayaa iraan taaliyo xildhibaan xamse cabdi barre oo ka mida mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ka taariikhiyey aqoontii uu lahaa allaha u naxariistee xildhibaanada aamina maxamed cabdi gabar culimo ay ahayd diinta islaamka bay u soo adeegtay ilaa isaga iyaduba sheegtay macalin dugsi ay soo ahayd macalin iskuul bay soo ahayd maamulo iskuul bay soo ahayd ummaddahan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay wakhtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynayo uu sheeganayana haddii wax kalaba kamay shaqaynaynba ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina u taagnaydba hariyo habeen marka diin looma dilin xildhibaan cabdinuur cali aadan oo ka mida mudanayaasha baarlamanka cusub ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono ismar ahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda insha allah allaha uu dilo idankiis aamina allah u naxariista laakiin halgankaas ma dhimanayo mana dhammaanayo mana dhammaan doono haddii allaha uu dilo ogolaada waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dhirira loo qaaday wabida waxaa loo gudbaa sida dadabkaa laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado badunba uu gelinayaa arrinteeda saasoo kale inay noqoto haddii ilaah idhaa waxaan u dabagali doonnaa cid kaste ee aan raad galo cid kaste ee tuhun galo cid kastoo la dareemayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mas-uuliyiinta maamulka soomaalida etoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha gobolkaasi iyo weliba jawaabta ay ka bixinayaan xili uu gobolkaasi booqanayo wafdi ka socda hay-adaha samafalka iyo safaaradaha wadanka qaarkood ujeeddada wafdiga ayaa la sheegay inay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka dowrkoodana ay uga qaadan lahaayeen warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan gaata
kulankan oo ka dhacay magaalada goday ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaarta ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhan tahay ka jawaabidda xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladdeegaanka soomaalida haddaba markii uu soo dhammaaday kulankani waxaa warbaahinta la hadlay maxamed ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini'aadantinimada islamarkaana waxa uu ka warbixiyey ujeeddada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen waxaan maanta magaaladan goday ku qaadanay kulan kula qaadanay hay-adaha u n ta iyo safiiro ka socday tiimka aan la kulanay waxaa ahayn waa tiimkan xukuma hay-adaha u n ta oo u n counter team baa la yidhahdaa waxaa hogaaminayay gabadh catrin sosi gabadhan ugu sarreysa hay-adda maxaa la yidhahdaa waxaa kaloo wehelinayay safiirada jaban iyo canada iyo safaaradaha sweden new zealand iyo switzerland iyaguna maxaa la yhahdaa qayb ka ahaa ujeeddada mishinkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kuurgalaan xaaladda abaarta waxaan warbixin dhammaystiran ka siinay waxqabadkii dowladda ku aadana ka jawaabidda abaaraha waxaan kaloo la wadaagnay caqabadihii iyo meelaha weli baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog sidii dadka loo dhisi lahaa horumarinka xooga loo saari lahaa si awoodda dadka ee xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa dabcan maanta waxay booqan doonaan gooba gobolkan shabeelle ka tirsan gaar ahaan degmada goday oo meelaha abaaruhu inta badan ay saameeyeen ah waxay sii joogi doonaan ilaa berri geesta kale mas-uulka ayaa tilmaamay in kulankan diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya
waxaan xooga saaraynaa maadaama hadda bishii maaj ay gabagaba tahay roobkiina aan rajeynayno ilaaha inaan ka rajeynayno inaan roob fiican helno oo inaga jabiya abaarta inaan xooga saaro in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo dhaamam biyaha qabta maxaadhada la sameeyo sidoo kalena in kor loo qaado wax soo saarka beeraha xoolaha iyo mark suuqa in lagu xidho marka maxaa la yidhaahdaa warshadihii iyo wax soo saar kor ay u kacaan si awoodda dadkeena ay kor u wada kacaan marka inta badan kulanku qaabkaas buu daaranaa si qurux badan buu noogu dhacay waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay-adaha iyo safiirada ka socday ee dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaarihii hore deegaanadeena dhici jiray tusaale ahaan abaarta labada kun iyo toddobiyo tobanka xooggeedu wuxuu ku dhacay gobolka doolo bariga qoraxay jarar laakiin abaartan waxay saamaysay toban gobol siddeetan iyo afar degmo deegaankeena ka tirsan bay iskusi u saamaysay marka baaxadeeda marka leego aad bay uga ballaarnayd dadaalada xukuumadda ay samaysay iyo ka jawaabidda abaartu xilli hore bilowday waxay suuro geliyeen in si qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena ilaa hadda ka dilaacin xanuunadan maxaa la dhahdaa xilliga abaaraha dilaaca ee ka dhasha biyaha inayna jirin wax abaarta u dhintay iyadoo aynu ognahay abaarihii hore in dad fara badan maxaa la dhahdaa ay galaafan jireen ay u dhiman jireen marka waxaanu maraynaa maxaa la dhahdaa xilli abaartu ay gabagaba tahay laakiin weli shaqo fara badan baa inoo dhiman wax badan waxay ku xirnaan doonaan roobabka di'i doona siday noqdaan lakiin ilahi waxaan ka rajeynaya in roobo fiican oo inaga jabiya ay da-aan waxaana xooga saarana sida keliya lagaga bixi kara abaaraha soo noqnoqonaya waa in xooga la saaro xagga horumarinta biyaha wax soo saarka korqaadida dhaqaalaha bulshada iyo in dadku sidaynu u degannahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aada u ballaadhan lama wada degi karayo marka in dadku ay isu soo ururaan oo goobaha maxaa la yidhahda magaalooyin waaweyn ay samaysmaan adeegyadii magaalo ee loogu talagalay in laga dhammaystiro marka saasaan
wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saamaysay ee magaalada goday ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeelle si ay markaasi ugu kuura galaan xaaladooda si kastaba ha ahaatee kulankan oo ka dhacay magaalada goday ayaa imanaya xilli ay weli deegaanka soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan walow ay meelo kooban ka curteen rababkii guga maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada goday aad buu u mahadsan yahay gaata halka aad weli naga dhagaysanaysaan nagana daawanaysaan waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay suuqyada ganacsiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalalka kenya ayaa waxaa kusoo badanaya ardayda wax ka barata iskuulada ee ka xoogsata suuqyada xeryaha si ay uga caawiyaan qoysaskooda soo dhicinta nolol maalmeedka shaqooyinka ugu badan ee ardayda qaxootiga ay ka qabtaan xeryaha dhadhaab ayaa waxaa ka mid ah biyodhaaminta dhismaha guryaha maqaayadaha iyo kabacasaynta sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas
qoysaska qaxootiga ee ku dhaqan gudaha xeryaha ayaa dhaqaal ahaan waxay yihiin kuwa ku tiirsan gargaarka kooban ay bixiyaan haydaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha bulshada qaxootiga ah oo boqolkiiba shan iyo siddeetan ah danyar aan awoodin helitaanka wax ka baxsan raashinka bilaha ah ayaa cariiriga ay ku nool yihiin qoysaskaasi wuxuu sababay in dhallinyarada ka soo jeeda qoysaskaasi danyarta ah ay ka haraan goobaha waxbarashada halka qaarkoodna ay ku qasabtay inay xilliyada qaar ka shaqaystaan suuqyada xeryaha nuur maxamed cali waa arday shan iyo toban jir ah oo wax ka barta iskuul ku yaalla xerada ifo marna waa xirfadle xoog iyo xamaal buu aha qoyskiisa maadaama uu aabbihiis geeriyooday qoyskiisana uu u yahay qofka ay ka sugaan masruufka tobanii shanaa jiraa iskuulna waa bartaa waana shaqaystaa oo aabeyna u dhinta saddex cunigana waa iga yiiriin anin anina waan shaqaystaa maalin kastana waan shaqaystaa waxaan shaqeeyan hooyadiisiya waa tahay nuurow goormaad iskuulka aadaa bal noo sheeg iskuulka laba saca aada lix sacana waa laga soo darara ista bariig bariig markuu dhaco marka waxyaalaha kale iskuulka marka lix sac wax la qabanaya ma jirto ka bacdina shaqadaaskaasoo doonana waa iska shaqaysana ka bacdi waqtigii bariiga ku laabta iskuulka caadi shaqadiya iska doonana caadi waa magaalada ka shaqaysana beri ka maalin hadeen saas laa yeela maalinka saasaa ku socona waa tahay macallimiinta markaa maxay kugu yidhaahdaan markaa iskuulka aadan ku laabanin maxaa ciqaab waa la kulantaa bal noo sheeg
maxay qaabla ku tahay intay jirtay dhaan an maxaan waan shaqaystaa waan shaqaystaa dhaa markaan ma gembiyi mar kastana waa imaada in badan aan dhaa halahaasaan dhaa in badanna waan shaqeeya magaaladan waan ka shaqaystaa waxaan shaqeeyeyna maamadasiya wax kalena anaa meel dhigana maawiisi iyo wax dharaan ku gadgadana dugsina waan bartaa qur-aankana si fiicanaa u bartaa iskuulkana waan dhigtaa ana hadda qof i caawin lahay ma shaqayn lahayn ciyaalka ficiinna waan ka kormar lahay halahaas waxna waan baran lahay nolosha iyo baahiyaha dulyaala qaxootinimada waxaa qayb ka ah dhallinyarada hanaqaadka ah ee maankoodu gaaray sahanka guurka ayaa ah kuwo aan sii ambaqaadi karin hayaanka waxbarashada sababo la xiriira duruufaha ay ku nool yihiin waa kan maxamed iliyaas oo arrintaasi ka warramaya waxaan ahay arday gelinka hore iskuulkaan aadaa gelinka dambena waan shaqaysta sababta ii keentay inaan shaqaysto maxaa waaye waa gabraa ii doon nin guurdoon aan ahay waa nin labaatan koo jir aan ahay sababtoo ah waxa ay ka qasbaa mar walbo inaan shaqaysto marna iskuul aan aado marmar hataa qaarkood waxaa laga yaabaa iskuul imtixaan jiro inaan soo bax dhanka shaqada aan aado waayo mustaqbalaan ga- mustaqbalaan raadinaya qof oon i caawinaya ma lahan hooyadeedna waa iga xanuunsan tahay waayo anila ay wiilku kale ila joogaan wiilkana xaasuu leeyahay sidoo kale isna xaaskiisuu beelina marna hooyu ilaalina an midoo kale saas waaye xaas inaan lahaadan jecla mar walbo guurdoon aan ahay waa tahay maxamed gabadhan waqti intee lag ay ku doonan tahay oo haatan isku diyaarinaysa guurkeeda hal sano ay doon tahay walaahi bilaahi dargarow ilaa hadda qabaan qaabin aruurin oon ku jiraa wili waxaa aruursanaya waa qof garab dhamaysti waxaa iskuulkataas mar walba galan aan shaqaysta galan iskuulka aaya taas oo qasbaysaa muxudiin macow cabdiqaadir wuxuu ku dhashay caasimadda muqdisho xeryaha dhadhaab wuxuu u yimid inuu ka faa'iidaysto waxbarashada bilaashka ah balse fasalka saddexaad ee dugsiga sare ayuu kaga haray geedigiisa waxbarashada haddaba maxay tahay jidgooyada wiilkaasi haleeshay marka waxbarasho iska dhaafayo wuxuu iskaga dhaafi karaa sababo awgeed sababahaasna waxay tahay ciddeyda lama nooleen qoyskeeda qoyskeyga lama nooleen ma fahanta marka saas awgeeda iskaga dhaafay marka taas ay wax u jiraan Een, qof marka wax baranayo waxaa la rabaa taakuleen inuu helo marka aniga labadooba isku keeni waayey een, markaa shaqaa galay anoo shaqadaas ku jiro oo gelin wax baranayo gelin aan shaqaysanayo haddana aa waxay ugu adkaataba waxbarashada iyo nolosha ugu sii adkaatay markaas waxaa sameeyey waxbarashada dhana iskaga haray Een, waxaa shaqadeyda toos u sii wata marka marka dambe iskuulka waa iska dhaafay shaqadeyda toos ugu beeray waa tahay muxudiin adigoo dugsiga sare akhrisanayo qaxootigana wakhti dheer u soo dulqaadanayay oo xaaladaga wax ku baranayay maxaa kuu diiday inaad u adkaysato horta dhanka nolosha culeys iga soo wajahay inaan wax bartay inaan shaqaysto isku keeni waayey axmed cabdi iidow wuxuu ka mid yahay howlwadeynka xafiiska waxbarashada hay-adda l w f ee xerada dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey culayska ay wajihi karaan ardaydan ka xamaasha suuqada xeryaha ayagoo wax ka barta iskuullada xeryaha waxay sab- waxay sababtay marka ardayda qaarkood ee, in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar biidhaaminta kabacasaynta een een, alaabaha eh, maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo ay micnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad u soo xaadiro ku maqan bannaanka ku maqan shaqo ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado sidii uu ola qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa waa dareemi kartaa natiijadiisu marka way hooseynaysaa taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada dhinac kale macalin iidow ayaa v o eeda u sharxay habka maamulayaasha iskuullada ay ula macaamilaan ardaydan ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ee daruufta ku khasabtay inay ka xamaashaan suuqyada xeryaha mar haddii la ogaado ardayga xaaladda uu ku sugan yahay oo daruufo noocaas oo kale ay haystaan la ogaado oo lasoo xaqiijiyo laba qaab baa loo wajahaa Een, ardaygii baahidiisu ay saa-id u farabadato in ay usoo gudbiyaan hay-adaha kale ee deeqbixiyaasha ee ka shaqeeya ama ka howlgala xerooyinka si wixii ay u heli karaan ay ugu taageeraan ardaygaasi noloshiisa loo ka- loo kabo Ee, xagga kale dhanka maamul ahaan ama ka maamul ahaan iskuullada waxaa la sameeyaa marka ardayga noocaas oo kale oo xaaladda noocaas oo kale ku jira in laga fududeeyo shuruudaha iskuulka u dejisan ee xagga xaadiritaanka oo xilli hore ah iyo haddii shaqadii loo diray uu kasoo bixi waayo in loo ciqaabo ama ku celi la yidhaahdo marka ardada noocaas oo kale ah marka waxaa la isku dayaa in een, tayadii waxbarasho si loo kaabo mar allaale markii uu soo diyaargaroobo casharo dheeri ah loo fidiyo mar allaale markii uu imaadan iskuulka loo fasaxo inuu soo galo ugu dambayntiina ardayda wax ka barta gudaha xeryaha ayaa goobaha waxbarashada u soo jarmaada iyadoo qaarkood aan dabka loo shidin saddexda waqti taas oo caqabad xooggan ku ah ardayga wax ku barta gudaha xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu u mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo xariir axmed
badda weligeeda dhammaanin biyaha ku jiran yaraanin sacayildhadan baabaayin badda weligeeda dhammaanin biyaha ku jiran yaraanin sacayildhadan baabaayin ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baainay intaarifqa baaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baainay intaarifqa baaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho garbaha iyo barashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo barashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya qalbiga adigaba buuxa huda indhaha ku yaala jacayl maan baran hortaaba qalbiga adigaba buuxa huda indhaha ku yaala jacayl maan baran hortaaba wagii barya ee kastana kalgacaylkaaga bato wuu koobay haddaan ku tago baxanaanadu agtaada wagii barya ee kastana kalgacaylkaaga bato wuu koobay haddaan ku tago baxanaanadu agtaada garbaha iyo barashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo barashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaay wadnaha bidix baa degtaay
intaas aan ku dhaafna heestaasi uu ku luuqeeyo xiriir axmed aan ku sii soconno qeybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa waxaa muddooyinkan kusoo badanaya dadka la ildaran xanuunka macaanka ama sokorta xanuunkan ayaa dadka uu sida aadka u saameeyey waxaa u badan dadka da-da ah ee ku nool xeryaha sida uu warbixintan kusoo diray waryaha v o eda ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi
waxaa muddooyinkii u dambaysa kusoo badanayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xanuunka macaanka amaba sonkorta kaasoo inta badan markaasi asiibayay amaba ku dhacayay dadka waayeelka kuwaasi oo xaaladada oo dhanka caafimaadka ay ku haystaan gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab maadaamo adeegyada caafimaad ee ka jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aysan dhammaystirnayn islamarkaana muddooyinkii ugu dambaysa ay ahaayeen kuwa hoosu dhacay cabdi maxamed axmed wuxuu jiraa lixdan iyo sagaal sano wuxuuna ku nool yahay xerada qaxootiga ifu muddo soddon sanaa lixdii sane u dambaysay ayaa wuxuu la daaladhacaya xanuunka macaanka amaba sonkorta isagoo sheegay in maalinba maalinta ka dambaysa uu la-yahay amaba uusan helaynin sidii loogu talagalay daawada xanuunka macaanka amaba sonkorta wuxuu intaasi ku daray inaysan sidoo kale haysanin dhaqaalo kale ama waxyaabo kale oo markaasi ay ku maarayaan noloshooda taasina ay keentay in marba marka ka dambaysa ay awoodiisa jireed ay sii daciifayso wuxuu ka codsaday hay-adaha samafalka ee dhanka caafimaadka ka shaqeeya inay siiyaan daawooyinka macaanka amaba sonkorta si markaasi xaaladooda ay ula tacaalaan
sokor baa igu dhacday sokor baa igu dhacday aad bayna ii dhibtaa sokortaasoo aad aan u jeclaan lahaa haddii wax uun adduun weynaha uu noo agoodo wax tirtirayo badankayga ka bixin karo in la helo kaniiniga aan isticmaalno haddii aadan laba beri isticmaalin way kici haddii aad isticmaasho oo habeen iyo maalinba aad laqlaqdana kelyahay kaa qabani oo kaniiniga laba ah mid waa kelyaha u qaabilsan yahay midna sokorta guud u qaabilsan yahay kii kelyaha marka kaadida maalin horeba igu dhegtay wax kaadiyo iga imaanay male kaadida hadday iga imaanayna aad ii xanuujini marka meeqasanaad qabtaa cabdi xanuunkan sonkorta masimo waxaan qabaa ilaa lix sana marka kaadidaasoo aad ii dhibtay marka dhibaatooyinka kale ay kugu haysa sonkorta maxay tahay indhala-aan indha i tiri haysaa indhihii biyaa ka socdaan mar ma ahan laba ma ahan kulli biyaa ka socdaan hadda saakay kitaab qur-aanku aqriyay oo wixii ii dhowaa arkaa laakiin wax iga fog ma arkaayo mana kasaayo ruuqa luuqadiisa inaan garta waa laga yaabaa laakiin bidhaantiisi ma tilmaami kari wejiga inuu dakar kaga yaalla in kale ma tilmaami kari marka xeradan qaxootiga qoraxda kuleelka zaa'id waaye aad buu xaddhaaf u yahay marmar waxaaba isdhihi waryaha amuu dad laayaa kuleelkan faraha badan marka cimiladiina zaa'id ay nugu tahay wax dhabarjebin oo daawo ama cunto isdhaaf midna ma helno kuntiinim waxaan cunnaa canjeere iyo bariis iyo burka wax kaloo helna ma laha marka cabdi daawada laydinka siiyo isbitaalka ee loogu talagalay sonkorta wax ma idhiin tartaa ha kaalmaati waay wax waa inoo tartaa laakiin waxba ma goyso wax dhammaanayo ma ahan subax kasta waa inaad laqdaa habeen kasta waa inaad laqdaa marka daawo ereyga la dhahana waxaa waaye waxaan inaa laga daawowo tan wax laga daawo waayo ma ahan waa wax kuntiinima u soconayo garaangarta adduunka oo kalead u malaysaa u n c r iyo hay-adaha jooga adduunka oo dhanba waxaan aad iyo aad codsi u suubinayaa in aan u baahannahay daawo waxaan ciribtirayo maadaama isbitaalkii yoonkii markaan ahayn afartan ruux ay maalinkiiba ku soo darsoomayso toban daawadana waxaan qaadanaa weegka weeg arrintan ku saabsan kusoo badashada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xanuunka sokorta macaanka ayaa waxaa muddooyinkii u dambaysay walaac fara badan ka muujinayay dadka waayeelka amaba da-da ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay inaysan sidii hore goobaha caafimaad ee ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aysan oga helin adeegyada ama markaasi daawooyinka loogu talagalay in lagula tacaala xanuunka macaanka amaba arrintan ku saabsan sonkorta macaanka ayaa sidoo kale waxay walaac fara badan ay ku hays haysaa dhallinyaro da'yar oo iyaguna xanuunkan uu ku dhacay muddooyinka ugu dambaysay ayaa goobaha caafimaad ee ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxaad ku arkaysaa dad inta badan waayeel u badan oo xanuunkan walaac fara badan uu ku abuuray sidoo kaleetana la daaladhacaya halka qaarkoodna jirkooda uu booga ka soo saaray qaar ka mida sidoo kale waayeelka ayaa markii wax looga qaban waayay xaalada sonkorta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa goobo ka baxsan xerooyinka waa kuwa awooda in markaasi ehelkooda ay geeyaan ayay geeyeen si markaasi xanuunkaasi wax looga qabto sidoo kale waxaa jira xanuunka macaanka amaba sonkorta qaar ka mida waayeelka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu asiibay dhanka socodka amaba qaar ka mida markaasi jidhkooda sida lugahoo kale loo gooya macaanka awgiis walaaca ugu fara badan ay qabaan dadka waayeelka uu ku dhacay xanuunkan sonkorta ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tahay adeegyada dhanka caafimaadka ee xerooyinka sida aan sheegay oo aad u liita kuwaasi oo inta badan waayeelka xilliyada ay tagaan goobahaasi caafimaadka aysan ka soo helin daawadii loogu talagalay inay kula tacaalaan xanuunka qaar ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan hay-adda amasafo iyadoo qaabilsan dhanka caafimaadka xerada qaxootiga ee dhagaxle ayaa waxay la imaatay hal abuur ah in qofka qaxootiga markaasi loo sameeyey qalab macmila oo qaboojiya si markaasi ugu kaysada daawada macaanka balse taasi ayaa inta badan aysan helin dadka qaxootiga maadaama dad fara badan oo qaba xanuunkan macaanka ay ku nool yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marar hore ayaa waxaa dhici jirtay in dadka qaba xanuunka macaanka ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay helaan dawad taye leh si markaasi oola tacaalaan xanuunkooda qaar ka mida dadka waayeelka ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa intooda badan waxay kuu sheegayaan in xilliyada ay tagaan goobaha caafimaadka ay mararka qaarkood ay soo waayaan daawadii ay kula tacaali lahayn xanuunka taasina ay keento in farmasiyaasha sida goonida loo leeyahay ku yaala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay weydiistaan kaalmada oo mararka qaarkoodna ay ku adkaato inay helaan maadaama farmasiyaasha sida gaarka loo leeyahay daawadu ay iibiyaan amaba ay beec tahay sidoo kale walaaca ugu badan ee dadka waayeelka ay qabaan ayaa waxay tahay dhanka cuntada maadaama dadka qaxootiga cuntada la siiyo aysan ahayn mid isku dheelitiran islamarkaana inta badan aysan ahayn raashin nafaqa leh taasina ay ku adag tahay dadka waayeelka waayeel fara badan ayaa waxay ku doodahayaan haddii ay heli lahaayeen raashin nafaqaysan ama isu dheelitiran in sidoo kale ay wax ka qaban lahayd xanuunka macaanka ay la daala dhacayaan balse inta badan cuntada ay isticmaalaan amaba haydaha samafalka ay siiyaan ay tahay mid qalalan axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab dhegeystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii siraad iyo codkii xasan aadan samatar sidayla qabo sudhow ila qabo oh hay